subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban f m yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa khamiis sagaaliyo tobanka bisha disembar sannadka laba kun iyo afar labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan ku dhowaad boqol iyo siddeetan dhallinyaro soomaali ah oo tacadiyadaaykalasoooo tacadiyadii ay kala soo kulmeen xabsiyada iyo magafayaasha libiya laga soo badbaadiyey
dhalinyaro oo gacantii magafo waa ilaah laakiin qolooyinkan kriminaalka oo magafo loo yaqaano gacanta ku haystay maanta ku soo dhowaynay garoonka caadan cabdulle soddonna ka degta magaalada hargeysa waxaa cad maanta iyo intii aan maxaa arrintan ka soo wada shaqaynayno muddo sagaal sano ah inay dowladda soomaaliyeed ka dhan tahay badbaadada ummaddeeda meel kasta ay joogaan
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dadaallo ku aadan ka hortagga khasaaraha ay keenaan masiibooyinka iyo isbeddelka cimilada oo ka socda magaalada borome qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida duqaymo xooggan oo kuwa cirka ah oo xiriir ah ayaa waaberigii saakay oo khamiis ah gilgilay magaalada sanca ee caasimadda yemen ee kooxda fallaagada ay gacanta ku hayaan iyo magaalada dekedda leh ee xudayda waxyar kadib markii gantaal ay xuutiyiinta ku bartilmaameedsadeen bartamaha israa'iil ilaa hadda ma cadda cidda qaaday duqaymaha ruuxay magaalada sanca oo xuutiyiinta ay taageerto iiraan ay haysteen in ka badan toban sano xuutiyiinta ayaa sidoo kale sheegay inay duqaymo ka dhaceen magaalada xudayda warbaahinta ay maamusho xuutiyiinta ayaa sheegtay in duqayntaasi ay dhacday balse ma aysan bixinin waxwar ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay telefishinka xuutiyiinta ee al misra ayaa sheegay in qaar ka mid a duqaymaha lala beegsaday kaabayaasha korontada ee caasimadda duqaymaha sanca ayaa dhacay wax yar un kadib markii milatariga israa'iil ay sheegeen in ciidamadooda cirka ay qabteen gantaal laga soo tuuray yemen ka hor inta uusan gelin dhulka dalkaasi ciidamada maraykanka ayaa weeraro isdabajoog ah ku qaadaya xuutiyiinta muddo sanad ku dhow sababo la xiriira weerarada xuutiyiinta ee ka dhanka ah maraakiibta ganacsi ee marabadda cas isniintii taliska dhexe ee militariga maraykanka ayaa sheegay inay garaaceen xarun muhiim ah oo taliska xuutiyiinta ay maamulaan oo sanca oo markii dambe loo aqoonsaday dhismaha al ardi oo hore uu deganaa wasiirka difaaca ee maamulka xuutiyiinta jabhadda xuutiyiinta waxay ku bartilmaameedsadeen ilaa boqol markab oo ganacsi gantaallo iyo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn tan iyo markii dagaalka israa'il iyo xamaas ee marinka khaza uu bilowday bishii oktoobar ee laba kun saddex iyo labaatankii kadib markii xamaas ay weerar lama filaan ah ku qaaday israa'iil saraakiisha ammaanka ee nigeria ayaa sii kordhinaya walaacooda kadib markii sahan ay sameeyeen ama uu sameeyey xafiiska tirakoobka qaranka uu shaaca ka qaaday in in ka badan laba milyan oo qof lagu afduubtay dalka ku yaala galbeedka afrika intii u dhexaysay bishii may ee sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii iyo bishii abriil ee sanadkan laba kun afar iyo labaatanka iyo sidoo kale in dadka reer nigeria ay isla muddadaasi lacag madax furasho oo dhan hal dhibic labayo afartan bilyan oo dollar ay afduubayaasha siiyeen si ay dadkooda uga soo sii daayaan saraakiisha kooxda tirakoobka ayaa kadib sahankooda warbixin ay soo saareen ku sheegay in la dilay qiyaastii lix boqoloo kun oo qof oo nigeria u dhashay halka laba dhibic laba milyan oo kalena laga afduubtay guud ahaan dalka muddadii u dhaceysay bilihii mey ee sanadkii iyo abril kooxo hubaysan oo burcad ah ayaa inta badan mas-uul ka ahaa kororka rabshadaha waqooyi galbeed iyo waqooyiga dhexe ee nigeria halka rabshadaha la xiriira argagixisada laga soo sheegay gobolka waqooyi bari ee nigeria warbixinta ayaa lagu sheegay in koob iyo sagaashan boqolkiiba afduubka loo aanaynayo lacago madax furasho ah halka kiisaska kale ay sabab u yihiin arrimo siyaasadeed iyo falal la xiriira dembiye argagixiso waxay sidoo kale sheegtay in dadka nigeria ay ku bixiyeen lacag dhan hal dhibic afar bilyan oo dollar si ay dadkooda uga soo furtaan afduubayaasha iyadoo qofkiiba celcelis ahaan ay ku kacday kun iyo toddoba boqol oo dollar nigeria ayaa ah meesha ay ka dhacaan afduubyada dadka ee ugu badan qaaradda afrika sida laga soo xigtay warbixinta guddiga tirakoobka dhibic hal boqolkiiba dhibanayaasha la afduubtay ayaa la sii daayey halka labayo toban dhibic sideed la dilay saddex dhibic saddex boqolkiibana weli afduubayaasha ayaa gacanta ay ugu jiraan halka hal dhibic saddex boqolkiiba dhibanayaasha afduuban nolol iyo geeri lagu la-yahay dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownee ku dhowaad boqol iyo siddeetan dhallinyaro tahriibayaal soomaali ah oo ku dhibaataysnaa dalka liibiya ayaa shalay dalka dib lagu soo ay dalka dib ugu soo celisay dowladda soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda i o m ee qaramada midoobey u qaabilsan muhaajiriinta iyo ururka midooda yurub soo celintooda ayaa ku soo aaday iyadoo ay shalay ku beegneyd maalinta dadka soo galootiga ama muhaajiriinta caalamiga ah ee siddeed iyo tobanka disembar dhallinyaradan soomaaliyeed ayaa safar tahriib ah oo ay ku sii mareen saxaraha ku tegay dalka liibiya oo ay doonayeen inay uga sii gudbaan qaaradda yurub iyagoo adeegsan lahaa marinbiyoodka halista ah ee mediteraneanka kaasoo ay ku dhinteen kumanaan muhaajiriin ah kahor intaaysan gaarin xeebaha dalalka talyaaniga iyo malta dhallinyarada oo tiradooda ay gaarayso ayaa laga soo badbaadiyey xabsiyo muddo dheer ay ku jireen oo gudaha liibiya ah iyo kooxo magafayaal ah oo madax furasho u haystay halkaasoo ay kala kulmeen tacdiyo xoog leh iyo jirdil ka mid a dhallinyarada ayaa laga dejiyey magaalada muqdisho halka soddonka kalena laga dejiyey magaalada hargeysa sida ay warbaahinta u xaqiijisay maryan yaasiin oo ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta
dhalinyaro oo gacantii magafowa ilaah laakiin qolooyinkan kriminaalka oo magafo loo yaqaana gacanta ku haystay maanta ku soo dhoweynay garoonka aadan cabdulle soddonna ka degta magaalada hargeysa waxaa cad maanta iyo intii aan arrintan ka soo wada shaqaynayno muddo sagaal sano ah inay dowladda soomaaliyeed ka dhan tahay badbaadada ummaddeeda meel kasta ay joogaan marka waxaan leeyahay dhallinyaradan soo dhowaada waxay ka farxiyeen reerahoodii waxay ka farxiyeen ummaddii soomaaliyeed qaar ka mid a dhallinyarada la soo celiyey ayaa la arkayey iyagoo ku boodaya biraha dadka naafada ay ku socdaan halka kuwo kalena ay dhutinayeen kadib markii ay dhibaato jireed oo xoog leh kala kulmeen magafayaasha danjire cabdi cali diiriye oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka liibiya ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda dhallinyarada la soo celiyey iyo dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen waxaa mar kale farxad weyn oo ah in dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa waddanka liibiya ay dowladdooda soomaaliya ay ku soo celiso waddankoodii hooyo runtii dhib aad u fara badan ayay ku qabeen waddanka liibiya waa anigoo safiirkii soomaaliya liibiya u fadhiyey ah xaaladdooda aad baan ula socdaa xaalad aad u liidata oo tabaalaysan ayay ku sugnaayeen ilaahay mahaddiis dadaal dheer kadib oo dawladdooda soomaaliyeed ay gashay waxay ku guulaysatay inay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed maanta oo boqol iyo afartan iyo toddoba dhan ay ku soo celiso waddankoodii hooyo dawladda soomaaliyeed wax walbaba ha ku qaadato waxay diyaar u tahay dadaal walba u gelaysaa inay mar walba ku soo celiso dhallinyarada soomaaliyeed oo ku tabaalaysan qurbaha inay ku soo celiso waddankooda waddankooda hoyo annagoo dhan waxaan wada ognahay waddankaaga meel ka fiican inaysan jirin safiirka ayaa dhinaca kala dardaaran u jeediyey dhallinyarada ka soo badbaaday magafayaasha isagoo ku booriyey inay ka qayb qaataan wacyigelinta dhallinyarada weli ku taamaya tahriibka iyo soo celinta kuwa maqan waxaan kula dardaarmaynaa muhaajiriinta ku soo noqotay waddankooda inay dhallinyarada soomaaliyeed oo ay ka soo kaceen ay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda ku soo noqdaan safaaradda soomaaliya ee liibiyana ay tagaan ay isdiiwaan geliyaan yaan ku dhiirigelinaynaa waxaan kaloo rabnaa dhallinyarada maanta soo noqotay dhallinyarada soomaaliyeed ay ugu yimaadeen soomaaliya inay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda iimaansadaan waddankooda joogaan ayna u sheegaan waddankooda meel ka fiican inaysan jirin riskiga adinku aad qaadateenna oo khatarta idin geliyeyna aad uga warrantaan mid ka mid a dhallinyarada laga soo badbaadiyey magafayaasha iyo xabsiyada liibiya oo la hadlay telefishinka dowladda soomaaliya ayaa uga warramay dareenkiisa kadib soo gurya noqoshadiisa wallahi dareenkayma la soo koobi karo maanta aad iyo aad aa u faraxsanahay anigoo magacayga ah zakariya cumar axmed ilaahay haddau nagu soo celiye waddankeena waa jeclaa dambe inaa ka bax marabi ma fahamtay inaa dambe aado dhul shee aado marabi saaxib war dadka niyoo baasha u dhimanaya xakaakiin war qaar lafaha ka jaban qaar lugaha ka jaban qaar maskaxda oo wax ka yihiin waa la wada buuxa meesha waa la wada xanuunsan yahay ilaahana caafiyo ani waxaanaan hadda boqol toddobaat iyo todoba qof aanaan hargeyse qaarna uu soo degay qaarna hadda waa kana intaa la keenay muqdisho dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo weli doonaya inay u tahriibaan yurub ayaa u bareeraya halista saxaraha ee magafayaasha iyo xabsiyada liibiya oo ay adag tahay inay ka badbaadaan intii ka gudubtana waxay adeegsadaan marinbiyoodka halista ah ee isku xidha qaaradaha afrika iyo yurub dadaalo ku aadan ka hortagga khasaaraha ay keenaan fatahaadaha roobabka iyo abaaraha ayaa ka socda magaalada boorame ee gobolka owdal kulamada ayaa sidoo kale diiradda lagu saarayaa sidii looga gaashaaman lahaa dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada warbixin arrinkan ku saabsan waxaa boorame nooga soo diray xaashim sheekh cumar good abaaraha soo noqnoqda iyo fatahaadaha ka dhasha roobabku waxay saameyn ku leeyihiin bulshooyinka ku nool waddamada geeska afrika kasako cuntayaraanta ay ku keento dadka iyo xoolaha waxa kale oo ay sababtaa isku dhacyo dhex mara bulshooyinka taas oo ka dhalata khayraadka yar darteed sida biyaha si dhibaatooyinkaasi oo inta badan soo gaadha carruurta iyo dadka nugulka looga gaashaanto ayaa hay-adaha dalka ka shaqeeya qaarkood ay ka caawiyaan dadkaasi mashaariic wax lagaga qabanayo sida uu tilmaamayo nuur cabdi nuur oo ka mid ah shaqaalaha hay-adda sayfta jil daran ee ka shaqaysa somalilan
mashruuc aan aynu isugu nimidnay waxaa la ydhahdaa saadaal inta badan wuxuu ka shaqeeyaa gobolka togdheer waxaan ugu talagalnay in abaaraha soo noqnoqonaya ee ay keenayso isbeddelka cimiladu in wax lagaga qabtaan ugu talagalnay dadka markay abaaru dhacaanna dhibta u weyna ku dhacdaa waxa weyan waa carruurta iyo dumarka iyo dadka nugul marka ujeeddadaan u kalena waxa weeye inaanu dadkii dhisno muxuu ahaa u adkaysigoogii sidoo kale laamihii kala dudwanaya daneeyaasha ahaa ee dowladdu ka mid ahayd warbaahintu ay ka mid ahayd iyo sidoo kale ciddii ee hay-adaha caalamigiiba inay iska kaashadaan in bahashaasi dhan looga soo horjeesto maadaama cidna aanay hambeenin mashaariicahani waa qaar siyaabo kala duwan wax uga qabta xaaladahaasi abaaraha iyo fatahaadaha roobabku keenaan sida uu mar kale inoo tilmaamayo nuur cabdi nuur wallaahi horta waxa weeye mashruucani dhowr siyaabad buu wax uga qabanayaa kow waxaa horta xundhur u ah mashruucan dadka dhibaatada ay ku dhacayso oo deegaanka degan in dadkii horta la tababaro oo lagu tababaro khataraha iyo sida loo saadaalin karo lagu tababaro iyo in xoog la siiyo iyagana la yidhahdo markaa inay ka gaashaantana laga caawiyo si aanay dhibaatadaasi ay u yaraato habka labaad ee mashruucan wuxuu bedelaya waxa weeye dowladdii lafteedii in la tageeyo gaar ahaan hay-adda kahortega ee masiibooyinka dabiiciga oo iyada wax badan gaar ahaan hay-ad ahaan sebdajan ahaan aan wax badan la qabanay oo shaqaalo badan aan u tababarnay xaruntooda kahortagga ama saadaasha cimiladana aan wax badan ka qabanonu qalabaynay xarun cusubna aan ugu dhisnay runtii sidoo kale wuxuu ka bedelaya waxa weeye dee warbaahintoyadna iminkaanu kasoo qaybgelinay mashruucii oo yadna aan rabno inay yadna baahiso wixii khatareehee jiray oo ay dadkii si fudud u gaarsiiso maadaama maanta dadkeenu ay wada dhegaystaan muxuu ahaa wixii warbaahintu ay soo dhigto qodob kale waxa ka bedelaya waxa weeye qodan waxaan la shaqeynaa qodan shaqeyn dhow aan leenahay qodan ikbak la yidhahda ee saadaasha cimilada oo fadhigoogu yahay nairobi kuwaasoo had iyo jeer soo saara iyaguna xogo billa'a ama wiigla'a haddaba si looga digtoonaado dhibaatooyinka isbeddelka cimilada waxaa loo baahan yahay in beeralayda iyo xoolo dhaqatada looga sii digo oo xog laga siiyo roobabka iyo abaaraha keeni kara khasaaraha naf iyo maalba leh sida uu qabo xuseen sheekh maxamed oo ka mid ah howlwadeennada hay-adda saadaasha hawada u qaabilsan urur goboleedka igad ee loo soo gaabiyo igbak diiba markaa ay xogtaa helaan taa macnaheed waxa weeyaan de hadday abaari kusoo beegan tahay waxay samaynayaan wax alla wixii suurtagal uga dhigaya inay macnihii kaydsadaan calafkooda ay biyahooda yararaystaan xoolo dhaqatadu iyo beeraleyduba de wixii saameyn keeni kara macnihii abaarta daba dheeraatay ay saameyn ku keeni karto xoolahooda iyo dee calafka iyo wixii a uhayaan iyo cunto iyo wixii a uhayaan yaryaraysigooda iyo tashiilashadooda waxay qeyb ka noqonaysaa macnihii mid ay qorshaha ku darsadaan taasina waxay ka caawinaysaa dee u diyaargarowga iyo dalaqabsiga isbedelkaa dhacaya laakiin dadku haddii uun de aan iyagoo xog hayn ay mar walba abaari kusoo noqnoqoto o aanay wax isbedelan laga keenin taasi dee waxay noqonaysaa inaanay dadki macnihii de dhibaato joogtaa ay had iyo jeer ay kala kulmaan abaaraha soo noqnoqonaya dadka xoolo dhaqatada iyo beeralayda ah ee ku nool waddamada geeska afrika ee ay soomaalidu ka mid tahay waxay lahaayeen dhaqan soo jireen ah oo ay kula socdaan saadaasha cimilada haddaba sidee laysku waafajin karaa middaa soo jireenka ah iyo saadaasha casriga ah ee xogta ka bixinaysa digniinaha la xidhiidha abaaraha iyo roobabka waaweyn su-aashaas ayaan weydiiyey xuseen sheekh maxamed oo bartay cilmiga isbeddelka cimilada kana shaqeeya hay-addaasi igbak dadka xoolo dhaqata beeraleyda hadiyo jeer dee way ku adag tahay haddii uun loo gudbiyo loo sheego oo la yidhaahdo macnihii roob intaa leeg baa da-aya ama abaar baa soo socota laakiin haddii inta lala fadhiisto talada laga qaybgeliyo toodiina la weydiiyo marka la iswaafajiyo labadaas faham baa kasoo bixi karaa in macnihii xogtii ay bulshadii qaadato ay ku dhaqanto taasaa wey ujeedada laga leeyahay macnihii in la iswaafajiyo labadaas marka waxa weeyaan dee oday reebaadiya oo macnii xidigis iyo saadaal ku shaqaynayey haddii loo sheego tan cusubna waa la isbarbar dhigayaa waa la dersayaa waa lagu noqnoqonaya wax waa saadaal lakin dee meelihii ay iskaga mid yihiin baa soo bixi doona marka taa macnaheed waxa weeyaan waxay aaminayaan dee bulshadii inay qaataan xogtii oo ay noqoto mid iyaguna ay ku howlgalaan ay kaga diyaargaroobaan dhibaatooyinka jira markaa saas weeye taasina haashim sheekh cumar good v o a boorama
weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington magaalada hobyo waxaa ka socda dadaallo ku aadan dhismaha dekedda hobyo halkaasoo ay gaareen injineerada loo xilsaaray howsha dhismaha dekedda dhaqaaqyada dhul iibsiga iyo kobaca magaalada ayaa soo kordhayay tan iyo intii la shaaciyey dhismaha dekedda iyo rajo kheyraadka shidaalka oo laga sheegay xeebaha kulaala hobyo gudoomiye ku-xigeenka degmada hobyo mukhtaar cabdulaahi maxamed ayaa wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq uga waramay dhaqdhaqaaqyada socda iyo halka ay marayso hawsha dhismaha dekedda hobyo
shalay waxaa noo yimid injineero ka socda shirkad lagu magacaabo heco oo ah shirkadda qaadatay dhismaha dekedda hobyo oo oo dalka turkiga ah iyo injineero soomaaliyeed iyo madax ka socotay shirkadda hobyo investment oo ah shirkadda u guntatay inay aruuriso dhaqaalihii lagu dhisi lahaa dekada hobyo oo ganacsato soomaaliyeed ay u yihiin hormuud oo ay ugu horeeyaan ganacsatada reer galmudug injineerada timid cabdiwaaxidow waxay ahaayeen injineero hordhac u ah injineero kale oo imaan doona haddii ilaahay isma deegaanka injineeradan marka waxa ay qaabilsan yihiin meesha dekeda loo calaamadeeyey madaxweynaha galmudug mudan axmed cabdikaari qorqor uu dhagax dhigay inay kasii dhex doortaan meesha ay kaga haboon tahay meeshaas la dhagax dhigay dekeda hobyo meesha ugu sahlan sidoo kale inay qiimeyn ku sameeyaan waxyaabaha ama agabka kale ee la heli karo ee deegaanka ee la xiriira dhismaha dekeda hobyo sidoo kale inay ay ay ay cabir ku sameeyaan dhulkii loo asteeyey dekeda hobyo marka injineeradan cabdiwaaxidow ma tegi doonaan oo oo waxay hordhac u yihiin injineero tiro badan iyo shaqaale saaxad leh oo shirkadda aan sheegay ka kooban isugu jira soomaali iyo ajnebi waxaana insha allahu tacaala rajo ka qabnaa sanadka cusub dalan doona maalmaha soo aadan dekada inay toos noogu bilaabato dhismaheeda maadaama wixii kale oo dhan ay soo dhammaadeen cabdiwaaxid oo qalabkii dekada lagu dhisi lahaana uu soo raran yahay hadday ahaa lahayd birtii cuslayd iyo wax kastoo dekada aysan ka maarmaynin cabdiwaaxid muddo badana guddoomiye lagu taamayay dhismaha dekada hobyo hirgelinta hadda dhismaheedan dekada hobyo maxay kaga dhigan tahay dadka reer galmudug cabdiwaaxido waa mahadsan tahay dekeda sidaad sheegtay muddo fog waxaa rajo laga qabay mar un in la dhiso laakiin qaabka markaan loo wajahay ayaa ka culus qaababkii marka hore loo wajihi jiray oo gacmo shisheeye ama meel kale ayaa laga sugi jiray dhaqaale marka markaan ganacsatadii ayaa abaabulka ugu badan sameeyey waxaana hormuud u ah oo ganacsatadii abaabulkaas iyo niyaddaas inay la yimaadaanna sababteeda lahaa dowlad goboleedka galmudug uga horeeyo madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdikaariyo qoorqoor sidaad og tahay ganacsatada markeedii horena ayagoo hankaas qaba fakarkoodii shirar inta u qabtay ku mideeyey dhuusamareeb inay yacni dekadii ay xoog isugu geeyaan meelna arrintaa ka shaqeeyey haddeerna daba jooga meel kasta oo dekeda arrinteeda ay ku dhegtana kasoo fujinayay marka dowladda oo madaxweyneha madaxweyne axmed cabdikaariyo qorqoor hormuudka u yahay iyo ganacsatada oo iskaashanaya iyo dadka deegaanka cabdiwaaxido oo ayagana ku tabarucay dhulkii ay lahaayeen ayaa markaan waxa ay ay maaragtay niyaddii la qabi jiray ay intii kasii xoojisay rajadiina intii ka dhoweysay marka cabdiwaahid ow lacagtii dekada lagu dhisi lahaa mar haddii la hayo oo shirkadii dhisi lahaydna lala heshiiyey qalabkii lagu dhisi lahaana la soo raray injineeradii dhisi lahaana hordhacoodii yimaadeen markan waxay ila tahay hawshii inay in un la sugaayo gudagalkeedii rajada ugu badan ayaana ka qabnaa haddii ilaahay ismo waktiga nugu soo aada dekada inay noo bilaabato insha allahu tacaala guddoomiye muhiimad cayn ka ah bay dekedan u leedahay dadka reer galmudug wallaahi niyahow dekeda meeshay ku taallo waa bartamihii soomaaliya sidaad og tahana bartamaha soomaaliya waa meel istaraatiijiya waxaa ku hareereysan deegaano fogfog waa meel isku xirta inta af soomaaliga looga hadlo oo dhan cabdiwaaxidow hadday tahay dowlad deegaanka soomaalida dowlad goboleedyo kala duwan iyo meelo badan oo dad soomaaliyeed oo u baahan inay deked helaan ayay deris la tahay sidaad og tahay dekeda macmalka oo hadda shaqaysa magaalada badeecooyinka iyo gaadiidka ka dega waxay tagaan meelo ay ka mid tahay beled xaawo iyo baydhabo iyo meelo aada u fogfog marka haddii tii macmalka ahayd ay deegaanadaasi ay waxgaarsiinayso waxaa umalaynaysaa deked caalamiya oo maraakiib kusoo xiranayso qaabkay dadka soomaaliyed uga faaidaysan karaan marka muhiimad weyn ayay u leedahay dekadaasi maaragtay deegaanka iyo deegaanada kala duwan ee soomaalida iyo deegaanada xitaa aan soomaali ahayn intaba inay ka faa'iidaystaan cabdiwaahido warar baa sheegayay maalmahan soo baxayay caqabado dhinaca isqabqabsiga dhulalka oo aada uga taagnaa degmada hobyo arrintaas saamayn ma ku yeelan kartaa dhismaha dekeda hobyo wax saamayn oo ay ku yeelan kartahay ma jiraan caqabadaha dhulkana inta badan waxaan la qabnaa deegaanada kala duwan dadka soomaaliyeed ay ku nool yihiin caqabad hadda gaarahoo na haysatahay ma jirto laakiin cabdiwaaxidow maadaama meeshii horumaro kala duwan oo isi saaran ay foolanayso oo ay ka mid tahay dekadii shidaalkii iyo waxyaabo kale dad badan oo dhul soo doonay inay gataan iyo kuwo kale ayaa maaragtay deegaanka imaanaya hadda waa fahmaysaa marka way imaanaysaa maadaama meeshii mashquul badan iyo saxmad ay abuurmayso oo bulshadii bulsho ka tiro badan ay meesha imaanayso in marka ay wax qaldamaan laakiin macnaheeda ma ahan in nabadgelyadiina ay faraha ka baxayso dekedii iyo iyo niyadjabna ay abuurayso
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada hobyo mukhtaar cabdulaahi maxamed oo u waramayay wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq gebagabadii idaacaddeenna ayaan soo gaarnay haddana kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay wadajirka ugu luqeeyaan saynab xaaji cali baxsan iyo maxamed yuusuf
watuu yarad waalidkaa qaatee waa hore lagu siiyey wiilka kale watuu yarad waalidkaa qaatee waa hore lagu siiyey wiilka kale markaad wacadiyo wanaag bajartaad welibay waraysanaysaay welibay waraysanaysahay
haddii warwariyo qof caasha wadan wixii u jeclaa markuu waayo haddii warwariyo qof caashaq wadan wixii u jeclaa markuu waayo weligii ka kalu waxsaari jira maxaa ugu wayn waxyeeladae maxaa ugu wayn waxyeeladae
nin weyni waa ogyahay wadkii dilayay inaad weecataan warkaaga helo waarankii ku ogaaday halkaad ku waddo haddaad wiqislayd wax maa noqone haddaad wiqislayd wax maa noqone
midlaba wajilo kuwii qaysiyo iskuma wado ruux kuwa idhaarte adigoon waxba qarin bali warrana maxaa ugu wayn waxyeeladae maxaa ugu wayn waxyeeladae
maxaa ugu weyn waxyeeladii codadkii baxsan iyo maxamed yuusuf ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimona waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
inagoo weheliyo wadaaga ahoo weliga wadda joogna way wacantee inagoo weheliyo wadaaga ahoo weliga wadda joogna way wacantee haddiise la waayo waa yeelay nafiyo waayahayd wax wada qabaye nafiyo waayahayd wax wada qabane haddiise la waa